habeen wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha may ee sanadka labadakunyolabaatankan waa afar waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mijirban iyo bogga v o a somaly dot com idaacaddana waxaa idila socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sida ay hoteelada iyo magaalada muqdisho u saameeyeen arrimaha xanuunka covid sagaaliyotoban macaamiisha waxaan filayaa inay adeega sida ay waagii hore u adeegan jireen inay hadda ay ka duwan tahay oo macaamiishu anagu ay yimaadaan goobaha maqaayadaha ayaga adeegoodii ay dalbadaan ayaga oo ku qaadanaya waxa weeyaan qaabkii oo qaadashada oo tag aweyga oo kale sidoo kale iyagu ay waxa weeyaan macaamiishu delivery loogu geeyo ama adeeg guryahooda kale in loogu geeyo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka warfaafinta soomaaliya runtii de jawaabta dowladdu ka bixisay waxaa weeye dowladda oo dhan qaranka soomaaliyeed oo dhan sida dowladaha kale adduunka waxay waxay ku jiraan dadaalkii ugu sarreeyey iyo waxqabadkii ugu sarreeyey ee ay doonayaan dadka soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus marka dowladdu sida kale dowladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaallo qodobadaasi iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamkaba ayaad dhegaysan doontaan hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunidu inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan
wararka ka imanaya magaalada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegaya in shil ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi shilkan ayaa la sheegay inuu la xidhiiro diyaarad kuwa xamuulka ah oo maanta halkaasi ka degaysay mas-uul ka tirsan shirkadda diyaaradaha african express ayaa idaacadda v o a u sheegay in diyaaradda ay shirkaddu leedahay islamarkaana ay daawooyin geysay magaalada bardaale ee gobolka baay warar aynu ka helnay laba ilo wareed ayaa v o a u sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday meel u dhow garoonka sababtay u soo dhacday diyaaradda ayaan ilaayo hadda caddayn dad gaaraya afar ilaa shan qof ayaa lagu soo warramayaa inay diyaaradda saarnaayeen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo bandhigay qiyaastiisa inta qof ee uu dhiman karta cudurka covid sagaaliyotoban isagoo ballan qaaday kaalmo kale oo dhaqaale waxaan lumin doonaa shan iyo toddobaatan siddeetan ilaa boqol kun oo qof taasina waa mid laga naxo ayuu trump ka sheegay baahin ay habeenkii xalay sii daysay warbaahinta fox news toddobaadkii hore ayuu madaxweyne trump ku qiyaasay dadka u dhiman kara covid sagaaliyotoban gudaha maraykanka inay u dhexayn doonto lixdan kun ilaa toddobaatan kun oo qof iyadoo aqalka sanadka ay isku diyaarinayaan inay kulamadooda dib u bilaabaan maanto isniin ah ayuu madaxweyne trump sheegay in dowladda federaalku ay laba jibaari karto xirmadda gargaarka dhaqaale ee saddexda trilyan ee dhowaan la meelmariyey hogaamiyaasha dunida ayaa yeelanaya maanta kulan ay doonayaan inay ku aruuriyaan adduun dhan siddeed dhibic laba bilyan oo doolarka maraykanka ah si loogu maalgeliyo cilmi baaris lagu sameeyo suurtagalnimada tallaal iyo weliba daawada cudurka covid sagaaliyotoban midowda yurub dalalka norway britain jaban kanada iyo sacuudi arabiya ayaa ka mid ah dalalka kulankan soo agaasimay wakaaladda wararka royters ayaa soo warinaysa in madaxda kulankan ka hadlaysa aysan ku jirin saraakiil matalaysa maraykanka iyadoo diblomaasiyiin reer yurub ah ay sheegeen inuusan maraykanku qayb ka ahayn kulankan maraykanka ayaa ah deeqbixiyaha ugu weyn ee taageerada dhaqaale siiya qaramada midoobe iyo hay-adaha hoos yimaada madaxweynaha maraykanka ayaa shan iyo tobankii bishii hore sheegay inuu hakin doono dhaqaalaha uu siiyo maraykanku hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo uu agaasimaheeda guud shirkan ka jeedin doono khudbad uu kaga hadlayo sida ay hay-addu u maaraysay coronavirus kooxda taalibaan ayaa sheegatay weerar habeenkii xalay lagu qaaday saldhig ciidamada militariga afghanistan iyo kuwa sirdoonku ay ku leeyihiin gobolka helmand kaasi oo ay ku dhinteen ilaa toddoba askari ayna ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan wasaaradda difaaca ee afghanistan ayaa sheegtay in hal qof oo keli ah uu ku dhaawacmay weerarkaasi qoraalka ay soo saartay kooxda taalibaan ayay ku sheegtay in weerarkan ay u qaaday si ay uga aargudato xadgudubyo soo noqnoqday oo loo geystay heshiiskii ay magaalada dooxa kula gashay maraykanka bishii febraayo ee sannadkan inkastoo ay tani tahay markii ugu horreysay ee toddobaadyo ah ee ay taalibaan sheegato mas-uuliyadda weer haddana warbixinno kala duwan ayaa sheegaya in rabshadaha kooxdan ay sare u kaceen bilihii maaj iyo abril ee sannadkan xog ay aruurisay wakaaladda wararka royters ayaa sheegaysa in taalibaan ay qaaday ilaa afar kun iyo shan boqol oo weerar tan iyo sagaaliyo labaatankii febraayo oo ahayd markii ay heshiiska la saxiixatay dowladda maraykanka ugu dambayntiina wasaaradda cadaaladda maraykanka ayaa soo saartay bayaan ay ku taageerayso kiniisad u ololeynaysa dadaallo ay kaga soo horjeeda xayraadda gobolka virginia ee lagu joojiyey isku imaatinka dadka ka badan tobanka qof kiniisadda ayaa ku doodaysa dacwad federaali ah oo ah in amarkii gudoomiyaha gobolka virginia raaf northam uu ku xadgudbay xuquuqda dastuuriga ah ee cabiridda xorriyadda hadalka kiniisadda ayaa ku doodaysa dacwad federaali ah oo ah in amarkii gudoomiyaha virginia raaf northam uu ku xadgudbay xuquuqda dastuuriga ah ee cabiridda xorriyadda diinta biliiska gobolka virginia ayaa siiyey ganaax ciqaab ah wadaadka kiniisadda magaalada jankotig kadib markii horaantii bishii abril ay kiniisaddu qabatay kulandiimeed ay ka soo qayb galeen lix iyo toban qof wasaaradda cadaaladda maraykanka ayaa sheegtay in gobolka virginia uusan muujin inuu haysto sababo qasab ka dhigaya in kiniisadda loola dhaqmo si ka duwan ganacsiyada aan diinta ahayn ee loo ogol yahay inay ka shaqeeyaan in ka badan toban qof wasaaradda cadaaladda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in dowladda looga baahan yahay in isku dheeli jirto joogtaynta caafimaadka bulshada iyo weliba hubinta xorriyadaha dadka warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
wararka ka imanaya magaalada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegaya in shil ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi shilkan ayaa la sheegay inuu la xidhiidho diyaarada kuwa xamuulka ah oo maanta halkaasi ka degaysay mas-uul ka tirsan shirkadda diyaarada ee african express ayaa v o a u sheegay in diyaaradda shirkaddu ay leedahay islamarkaana ay daawooyin geysay magaalada bardaale ee gobolka baay haaruun macruuf ayaa arrimahan ka waraystay wasiirka gaadiidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eeley nib aad u mahadsan tahay harunow diyaarad african airways oo siday cargo oo ka kacday magaalada baydhabo ayaa waxay kusoo dhacday degmada berdaale insha allahu tacaala faahfaahinta inteeda badanna mar kalaan idin wadaagi doonaa laakiin waa kuu xaqiijinaa diyaaraddaas inay dhacday dadkii diyaaraddaas wadayna ay ku dhinteen waa kuu xaqiijinaa wixii faahfaahinana insha allahu tacaala howlo badanaa socda waa kuusoo gudbi doonaa insha allah imise qofaa la socday
haruunow diyaaradda waxaa la socday ilaa diyaaradda horta waxay diyaarad kaargoe oo baydhabo ka kacday inta hadda aan hayo diyaaradda waxaa la socday dadkii waday dadkii ilaa lix qofood ayaa la socotay
imisaa soomaaliya imisaa ajaaniba
aada u mahadsan tahay haruunow baaristii ayaa socoto waxaan kuu iri waayey faahfaahinta inta badan waa soo gudbin doonaa laakiin diyaaradda insha allahu tacaala faahfaahinta gadaalaan kasoo gudbin doonaa dadka ku dhintay ma xaqiijin kara laakiin waxaan isleeyahay laba wiil laba wiil oo wiilasha soomaalidu inay laba yihiin qolooyinka kaleo diyaaradda wadayna insha allah laakiin waxaan rabaa haruun oo aan soo xaqiijiyo arrinta waaye waxaad ii sheegtaa dhammaan may dhinteen dadkii saarnaa ha garoonka intee u jirtaa meeshay ku dhacday
niyo fogaasho badan uma jirto garoonka inta hadda la ii warbixinta hordhaca aan helaayo laakiin waa waxaan rabaa arintoo faahfaahsan inaa igu soo noqotid insha allah si aan kuu wada siiyo walaalo
waayahay waxaad ii sheegtaa intaad hadda og tahay baan ku weydiinaynaa ood xaqiijisay diyaaradda maxaa soo riday walaalow arrintaas arrinta aan baarista weli waa ay socotaa diyaaradda wixii soo riday insha allahu tacaala saacadaha soo socdaan kula wadaagi doonaa ilaahay idinkii haruunow waayo su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan diyaaraddu maxay siday oo ugu socotay bardaale diyaaradda waxay dhisiday kaargo oo ay iskugu jirto calaabo yaryaro oo kaargooga oo daawooyinka iyo waxay siday shacnada sansiiriyaasha
maqaayadaha magaalada muqdisho iyo hoteelada ayaa ka hadlaya sida uu xanuunka covid nteen ee coronavirusku keeno ee lagu arkay soomaaliya oo saameeyey ganacsigooda warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste cabsida laga qabo faafitaanka cudurka coronavirus iyo bandowga xilliyada habeenkii ka dhaqangalay magaalada muqdisho ayaa isbedel weyn ku keenay howlihii ganacsi ee hoteelada iyo maqaayadaha caasimadda waxaanay hirgeliyeen nidaam ay dadku iyagoo aan goob qura isugu soo ururin ay misano ku heli karaan raashinka iyo cabitaanada ay u baahan yihiin kuwaasoo ay ku qaataan suxuun iyo koobab mar keliya la isticmaalo milkiilayaasha maqaayadaha iyo hoteelada ayaa v o a u sheegay in qorshahan cusubi uu qayb weyn ka qaadanayo wacyigelinta ku wajahan ka hortagga covid sagaal iyo toban ee ah inay dadku kala fogaadaan kaasoo ay wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala muqdisho maxamed cilmi waxa uu ka mid yahay maamulka maqaayadda saytuun ee magaalada muqdisho horta inta badan waxawey noloshu way isbedeshay sida ay ahaan jirtay maqaayaduhu ama hoteeladu iyo goobaha ganacsiga ah ka sokoona bisha rabadaan haddii la galay waxaa timi bandow n magaalada uu ka dhashay waxaa yaraaday isu socodkii dadka iyo waxawey in goobihii ganacsiga caadiga sida maqaayadihii laiskugu imaan jiray annagu waxaan samaynay in waxaweyan si annaga oo macaamiisheena iyo bulshada soomaaliyeedba waxawey u danaynayna in aan adeeg adeegii aan baahinay oo aan gaarsiinay adeegyo dadku ay delivery ay u qaadanayaan ama tagaway u qaadanayaan oo guryahooda geysanayaan sidoo kale waxaan sameynay social distance oo dadkii in waxaweye markay adeeganayaan oo cunooyinka inay maqaayadaha u yimaadaan ay u baahdaan inaan waxaweye meelo kale fogfog oo kale aan kala fogeynay oo kale adeegyadii oo kale dadka adeegayay oo kale aan gacmihii aan u gelinay oo kale waa gacmogashi oo kale sanxirkii oo kale anagoo aan u sameynay intaasoo dadaalkaas aan u muujinayn inay tahay in waxaweye badqab caafimaad oo bulshadii iyo dadkii loo adeegayay iyo dadkii shaqaynayaba waxaweye in loo wada helo marka taas waxaan filayaa waa adeegeenii iyo sida hadda maqaayaduhu inta badan magaalada muqdisho ay u shaqeeyaan macaamiisha waxaan filayaa inay adeega sida ay waagii hore u adeegan jireen inay hadda ay ka duwan tahay oo macaamiishu annagu ay yimaadaan goobaha maqaayadaha ayaga adeegoodii ay dalbadaan ayaga oo ku qaadanaya waxa weeyaan qaabkii oo qaadashada oo tag aweyga oo kale sidoo kale iyagu ay waxa weeyaan macaamiishu delivery loogu geeyo ama adeeg guryahooda kale loogu geeyo howlwadeennada hoteelada muqdisho ayaa tilmaamaya in saameyn dhanka dhaqaalaha ah uu ku yeeshay wacyigelinta la xiriirta xanuunka coronavirus iyo bandowga xilliyada habeenkii lagu soo rogay magaalada sida uu ku waramayo saalax cabdulaahi oo ka tirsan maamulka hotel beder waxaan samaynay muxuu ahaa cunto tegaway ah dadku waxay u qaataan guryahooda u qaataan ninkii gaadiidla gaadiidkiisu ku qaataa ninkii aan gaadiidlana lugtiisu ku qaataa sidaasaan u samaynaa wax fadhiyu ma jiraan sidaas cuntada sidaasaan u diyaarina sidaasaan u samaynaa way jiraan dadku de hala la kala fogoodaa la yidhi socodkana ha la yareeyo marka socodkuna wuu yaryahay dadkuna way yaryihiin saas aaweed ay tahana cuntada aan samayno tegawaya ku baxdaa marka xagga dhaqaalaha adduunka dhan baa isbedelay marka xagga dhaqaaluhu way isbedeleen oo dhaqaalihii ama lagu yaqiin ama qaabkii wuu bedelan yahay laakiin muxuu ahaa si aan kastamarkiina u baabi'in muxuu maqaayadan ay isu xirmaan wax ugu talagalna cunto tegowa sida shaahii caanageelkii hilibgeelii wuxuu dhan tegowan ka dhignay marka dhaqaalaha adduunka isbedelana dhinacaynu naga saameeyey dadkaan imaan karin sida mootooyinka aan kastamarka nala ah oo macaamiisha aanlana taleefanadooda wacnaa adeegaan ugu dhiibnaa sidaasaa lagu gaarsiiya waa kuwan qaar ka mida macaamiisha hoteelada iyo maqaayadaha muqdisho oo aan la kulmay xilli ay hore u sii qaadanayeen afurkooda iyagoo masaafo laba mitir ahna isu jirsanayay ciise cabdi faarax ayaa la yiraa annaga waxaan ahayn kastamarka ama macaamiisha ku xiran restaurant beder muddo dhanna ayaan ka adeeganaynay haddana cudurkan adduunka saameeyey maqaayaddii waxay noo samaysay tag awey aan ku qaadanno wixii markaa afurkeenna aan ka dhiganayno waana u jeedaa hadda sidaan u adeeganayno oo u qaadanayno waad noo jeedaa maqaayaduna waa maqaayad macaamiil badan aad u fara badan ay ku xiran tahay oo muqdisho dhan looga soo eedo meel dhow iyo meel fog intaba looga yimaado marka saacaddan inaan sii adeegto waxaa kalifay inaan jam badan iyo ciriiri badan dareemayo maadaama ay maqaayad aad u cuno macaan tahay u nadaafad fiican tahay ummadda dhan waxay ugu adeegtaa tag aweygaas ayaa dadka lagu siiyaa marka xilli dheer inaan adeegano ayaan ku qasbannahay bismillahi raxmaan magacay waa cabdulaahi maala usmaanaa la yidhaahdaa caanaha geeli saafiga badana anigaa qaatay sida sambuuski iyo antaasaa qaataa cunadeedana aad ay u macaan tahay alxamdulilah afurkeenaa qaadanaa awaamiirtii maanaa na faray aa fulinaa dadka imaan kareenna maanaa mootooyina waxaasay qaataan waa mahadsan tahay algacaygu waa cabdulaahi xaashi raage maadaama ay jiraan xanuunadan adduunku hadda la daaladhacayo colayska badan ku haya annagu fulinayna asbaabtii la sheegay oo sharcigana waafaqsan wasaaradda caafimaadka iyo nafta in la badbaadinay ay ogoshahay ilahay baa wax badbaadiya laakiin amaradii la bixiyey oo la yidhi hala kala fogaado annagoo halkaa qaadanayna amaradaas waxaanu go'aansanay inaan qaadanno awal dadku maqaayadaha intay fadhiistaan ay wada cuni jireen hadda waxaanu qaadannay waxyagii in bac teega wey wax layihahda ku qaadano adeegaada qofku meeshiisa la aado oo qofku markuu rabo ilaa wakhtigii salaada duhur casirka la gaaro qofba wakhtigiisa u adeegto sidaasaa marka hadda aan okay wax culaysana kuma qabno waxoo diyaarsan qofku wixii uu rabo qofba tabartiisa qofkii sambuus gadanaya qofkii bariis gadanaya qofkii hilib gadanaya qofkii caana gadanaya qof walba wixii tabartiisa ayuu bacdiisa la rogmadaa runtii waa arrin aan ku faraxsannahay habkan cusub ee hoteelada iyo maqaayadaha muqdisho ay ku bixinayaan adeegyada la xiriira cuntada bisil ee ay iibiyeen ayaa noqonaya mid kaalin weyn ka qaadanaya xakamaynta cudurka coronavirus islamarkaana yaraynaya in goob qura ay dad badani isugu yimaadaan xilli ay soo kordhayaan dadka uu soo ridanayo xanuunka covid sagaal iyo toban xasan kaafi qoyste
dowladda soomaaliya ayaa shalay sheegtay in haatana tirada kiisaska laga helay cudurka covid sagaaliyo toban ay tahay toddoba boqol iyo labaiyo labaatan halka dhimashada rasmiga ahina ay marayso labiyo soddon qof dhinaca kale dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay waddo ololo wacyigelin ah si dadka loo gaadhsiiyo khatarta cudurkan haaruun macruuf ayaa arrimahan ka waraystay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi maareeye oo ku sugan muqdisho waxaana ugu horreyn weydiiyey jawaabta ilaa haatan ay dowladdu ka bixisay la dagaalanka cudurkan aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii de jawaabta dowladdu ka bixisay waxaa weeye dowladda oo dhan qaranka soomaaliyeed oo dhan sida dowladaha kale adduunka waxay waxay ku jiraan dadaalkii ugu sarreeyey iyo waxqabadkii ugu sarreeyey ee ay doonayaan dadka soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus marka dowladdu sida kale dowladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaallo iyo dhakhaatiir iyo wasaaradaha oo dhan badankoodu sidii dadka soomaaliyeed loo wacyigelin lahaa loo wacyigelin lahaa wacyigelinta markaynu ka hadalno maxaa gaarood samaysano tallaabooyina oo aad qaadeen waxaanu qaadnay waxaa jira guddi qaran oo wacyigelin wacyigelinta coronaviruska ah oo ay ku jiraan wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadka wasaaradda diinta iyo ooqaafta bulshada rayidkaa iyo dabcan gobolka banaadir marka laga fiiriyo xagga xarunta dowladda ay fadhido oo maalin kasta ka shaqeeya dabcan inay dadka wacyigeliyaan xaafadaha magaalada oo kale waxaa loo qaybiyaa oo dowladdu ay ay iyadu bixisay oo loo qaybiyaa maskiska waxaa loo qaybiyaa fariimo qoran waxaa jirta baabuur microphonna saaran yihiin oo magaalada xaafadaheeda ku wareegaya iyo dad mutadawiciin ah oo qaybaha aan kuu sheegay iyo iyo degmooyinka ka ka socda oo xaafad xaafad u wareegaya guri guri dadka u wacyigelinaya waaya su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan marka tallaabooyinkan aada qaadeen waxtar ma ka aragteen sababtoo ah dadka qaar waxay leeyihiin weli magaaladii suuqyadii meelaha lagu badan yahay waa la tegayaa masaajidadii inaad xidhaan gebi ahaan waa idiin suurageli weyday sideed uga jawaabaysa arrimahaas waxaan uga jawaabayaa kolleyba annaka dhaqan ahaan iyo duruuf ahaan labadaba duruufta aan ku jirno qaran ahaan iyo dhaqan ahaan dadka soomaaliyeed oo dhaqankoodu yahay dad isjecel oo isbooqda qofka xanuunsan loo naxariisto oo la booqdo waa ka jiraa culays laakiin dadaalka dowladdu samaysay awgiis hadda bulshada soomaaliyeed waxaad moodaa inay u hoggaansamayaan wacyigelinta iyo fariimaha dhakhtarka oo horumar weyn uu jiro ayaad moodaa hadda waaye arrin baan rabay maalmahan ku jirta warbaahinta bal inaad ka hadasho oo dadka ka shaafiso arrinta ku saabsan dadka u dhimanaya cudurkan maalin dhaweed shir jaraa-idood qabatay waxaad ku sheegtay dowladda soomaaliyeed oo aqoonsan tahay qofkii dhintaba inuu ama u dhintay cudurkaas ama cudurkaasi uu fududeeyey bal arrintaas iyo waxaad ka dhihilahay aada aad u mahadsantahay su-aashaas inaad weydiiso runtii hadalka qaabkii aan u idhi qayb kamida ayaa inta la gooyey intaa aad sheegtay la geliyey warbaahinta ama mediaha social mediaha hadalka sidaanu idhi wuxuu ahaa dadka leh calaa u dhinta xanuun leh calaamadaha covid nineteen sida xumadda iyo qufaca sidaa u dhinta waxaanu u aqoonsanahay oo dowladda soomaaliyed u aqoonsan tahay intii uun laga caddaynayo in uu in uu u dhintay xanuunka covid nineteen ama uu ugu darsamay xanuun kale oo hayay sida malaariyada oo kale iyo wixii kale la midka ah taasaanu uga jeednay in dadka soomaaliyeed ka dheeraadaan dadka calaamadaha xanuunka lix si aanay xanuunku aanu u fidin oo aanay iyaguna uga qaadin aanu dareenka shacabka ku gelinaynay ma aha sida loo geliyay ah in qof kasta oo dhintaa uu dhintay covid nineteen ma ahayn sidaas dadka maxaafadaha loogu tagaa oo yaa jiran baa layidhaah mise dadku iyagaa yimaado oo yidhaahda eh, calaamadihii baan isku aragnay runtii system aad iyo aada u fiican baanu leenahay waxaa jira shir uu jeeriyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya habeen kasta sideedda fiidnimo ilaa ku dhowaad saqda dhexe oo ay ku jiraan wasaaradahaas aan kuu sheegay wasaaradda caafimaadka wasaaradaha dowladda badankoodu oo ay ku jiraan dhakhaatiirta soomaaliyeed oo weliba ay ku jiraan dhakhaatiir badan oo soomaaliyeed oo caalamka ku kala sugan oo oo aqoon ahaan xirfad u leh xanuunada faafa iyo coronavirus khibrad badan u leh oo ay ku jiraan bulshada rayidka oo ay ku jiraan ganacsatada soomaaliya wixii waxgal u ahaa maamul goboleedyada madaxdoodu ay ku jirto ayaa habeen kasta la galaa lagu kala xog qaataa structure waxaa jira call center meel la dhaho oo dadku ay soo wacaan oo ay ku diyaarsan yihiin baabuurtii ambalaaska ahayd iyo dhakhaatiirta dadka u adeegeysay oo haddii meel qof xanuunsan laga soo sheego isla markiiba uu baxayo ambalaas iyo dhakhtar saaran iyo cusbitaallo u diyaarsan oo hadda martinina si fiican noogu qalabaysan yahay tiro fiican oo cosar ilaah yaalin cusbitaal madiinana hadda maalmaha soo socda gacanta laga qaadayo cusbitaal saddexaadna gacanta lagu hayo marka system aada iyo aada u fiican oo ilaa gobolada qofkii xanuunka isku arka ama calaamadihiisa isku arka uu soo wici karo isla markiina adeeg loo dirayo meesha ugu dhow ee dalka adeeg looga fidi karo looga dirayo ayaanu leenahay kaasi dhegaystayaal waxau ahaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo warramayey haaruun macruuf dhinaca kalena saraakiisha caafimaadka ee magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in calaamadaha xanuunka ay magaalada ku jiraan waxa kale oo ay sheegeen inay dad ku dhinteen kuwaasi oo lagu arkay calaamadaha covid sagaal iyo toban inkastoo shaybaar ahaan aan loo xaqiijin inay cudurkaasi u dhinteen doctor cabdulaahi cabdiraxmaan nuuraani oo ah agaasimaha cusbitaalka baraawe ayaa wariyaha v o eda cabdilqaadir samakaab uga waramay xaaladda magaalada baraawe ee la xidhiidha kiisaska coronaviruska bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay xaaladii xaaladda magaalada kaaga sheekay labadan isbuuc ugu dambeysay ah xaalad oo weyna soo wajahday xaaladaas sidoo ah dhimashadii aad noogu bara oo noogu badanayso magaalada iyo calaamadihii coronavirus oo aad noogu soo laabtay maadaama anaga aan ka mid nahay dhakhaatiirta joogo isbitaalada marka calaamadahaas markay noogu bateen ah waxaa mar un maxaa lalahaa mar uun ku fikirnay inuu xanuunkii soo galo magaalada markaasaa kheyridhaamin aan u suubinay maxaa lalahaa wasaaraddii caafimaadkii iyo dowladdii federaalka iyo dowladdii koonfur galbeed ee soomaaliya imise qof ayaa dhimatay oo aad ku aragteen calaamadaha ee covid sagaal iyo toban hadda hadda maanta waa maalin isniin ah haddii kaala waramo saacadaana taagan yahay ilaa waxay maraysaa soddon iyo afar ruux ay marayaan dhibashadii oo labadan isbuuc ugu dambeysay ah weliba yani tirada waxaan kasoo bilaabnay markii aan ku baraarugnay inay dhimashada say badanayso labada isbuuc ugu dambeeyo mar kasta aan weydiiyen qofku markau dhintana aan weydiin muxuu ku dhintay calaamadahoo lahaa laba calaamada aad noogu soo lalaabanayso ah khandho iyo naqaska ugu xirmo qofka marka waxaad sheegtay in ilaa soddon iyo afar qof ay dhinteen ma inaad eheladooda waraysataan oo keliya ayaad ka ogaaneyseen mise waxyaabo kale ayaa jira oo aad ku ogaan kartaan horta soddon iyo afartooda yani kulli gurigu maku wada dhiman qaara isbitaala ku dhinteen aniga maadaama aan ahay isbitaal yani agaasimaha isbitaalka degmada baraawe aan dhakhtar ka ahay meesha bukaan aan aniga goobjoog ka ahaa ku jirayba oo oxygen ah oxygen yaraa noo yaalo aniga oo oo atmosferka yariiska noo yaalo markaan ku xirnay aan soo celi waanay aan aan oxyges ku aan ku xamili waanay taas noogu dhintaybo marka calaamadii dadka aan weydiino iyo waxaan aragnay cusub isla kaashanay hadda maxaa idin soo gaaray oo qalab ama gargaar caafimaad ah oo aad ka hesheen dhinaca dowladda waxaa waxaan ka helnay shalaya waxaana soo gaaray yani gargaar oo laba diyaaradood ah waxay kasoo baxeen maxaa lahaa xafiiska wasaaraha federaalka soomaaliya iyo maxaa la lahaa yani dowladda yani caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed oo kasoo baxay labada diyaaradoodna soo gaareen shalay maantana hal diyaaradaa noo imaaday oo daawo waday iyadana yani teeda kale waxay noo keeneen sambalkii lagu qaadi lahaa swaabka lagu qaadi lahaa oo lagu ogaa lahaa cudurka miyaha mise ma ahan shalay waxaan ka qaadnay afar iyo toban ruuxaa ka qaadnay insha allah maantana howshiisa waa wadnaa ilaa waxaa loogu talagalay konton konton sambal ay noo keeneen insha allah waa waa waa waa ku shaqayn jirnaa sambalka inaan qaadno marka ilaa muddo intee leeg ayay qaadanaysaa inaad ogaataan in qofka uu qabo cudurka covid sagaal iyo toban koley shalay waa dirnay waa ogtahay hadda waxay dowladii keentay yani soomaaliya gudaheeda lagu baaraa marka twenty four hours waaye na dhaheen marka waa sugaynaa maantaa sugaynaa jawaabihii shalay la qaaday maantaa sugaynaa insha allah waana arkaynaa wixii kasoo baxo hadduu ilah yiraahdo ma jiraan meelo aad u diyaariseen oo lagu karantiili doono dadka cudurkan laga hela markii baaritaankiina aad heshaan natiijadeeda ha wa waa u diyaarinay daraadaa u diyaarinay anigoo kaashanayna gudoomiyaha degmada baraa waxaan ka dhignay m c h ee u diyaariyeen maxaa lahaa communityga oo diaasbarada ee dhiseen ee u diyaariyeen m c h ahaan u diyaariyeen dhismo cusub ah waxaan dhaanay maadaama m c h magaaladii ku yaalo hadda baahideeda loo hadda baahideeda taagneen kaasaa ku bilaabnay si emergency ah oo maxaa lahaa in karantiilka laga dhigo hadeertaan kala hadlayo meesha karantiil eriyada
dadka ku nool magaalada baraawe maxaad u jeedinaysaa oo fariin ah si ay isaga ilaaliyaan xanuunkan loona xakameeyo wacyigelintii waa bilaabnay waxaan bilaabnay isbuuc ka horaan bilaabnay wacyigelintii magaaladii baabuura dhexordeeyo tiimaa u diyaarinay tiimkaasaa maalin walba heegan ku ah man suuqyadii iyo magaaladii gudaheeda oo dadka ka wacyigelinayo dadka inay kala fogaadaan maxaa laa meelihii isku imaanin gacmahooda dhaqaan kulli waa wacyigelinaa laakiin inkastoo dadkii sidee tahay u qaadanin haddana waxaan ka codsan lahaa dadkii ku nool deegaanka dhammaan inay wacyigelintii oo maxaa la caafimaadka soo jeediyeen ee aad ugu taxadiraan maadaama oo maalin kasta saacad kasta aan maqlayno qof oo la yaqaano qof asxaab ah ama qof kasta oo qofka ugu dhawaabo uu ku dhimanaya xanuunka marka xanuunkana saa way ognahay waxay aad waxay in la daaweeyo waxay ka fiican tahay in la yani yani laga laga hortagay ka fiican ku fiican tahay marka dhammaan shacabkana waxaa ka codsan lahaa inay arrinta yani fariinta ee dhakhaatiirta siinayaan ee si fiican u qaataan gurahooda joogaan dadka kala fogaadaan agaasimaha cisbitaalka baraawe dr cabdilaahi cabdiraxmaan nuuraani oo u waramayey wariyahayaga cabdilqaadir samakaab ayuu kaasi ahaa kiisaska dadka la xaqiijiyey inuu soo ritay xanuunka covid sagaal iyo toban ee guud ahaan dunida ayaa kor u dhaafay saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo qof iyadoo sidoo kalena laba boqol iyo konton kun oo qof a u dhinteen laakiin kiisaska maalinlaha ah ee ay dalalku soo warinayaan ayaa haatan u dhaxaysa laba ilaa iyo saddex boqolkiiba halka ay markii hore ka ahayd ee gaar ahaana bishii march ilaa iyo boqolkiiba saddex iyo toban taasoo keentay in dalal badani ay bilaabaan tallaabooyin ay ku khafiifinayaan xayaraadihii ay soo rogeen wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobaya warbixintii u dambeysay xanuunkaasi covid sagaal iyo toban dunida oo dhan waxaa la soo wariyey afariyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ilaa afariyo toddobaatan kun toddoba boqol sagaal iyo toddobaatan kiisas cusub ah oo la xidhiira covid sagaal iyo toban sida ay warinayso wakaaladda wararka ee royters tirada kiisaska dunida ayaa haatan ah saddex dhibice konton iyo laba milyan oo qof taasi ayaa u dhiganta saddex milyan ilaa shan milyan oo xaaladood oo sanad kasta uu sababo hergab xilliyeedka sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka adduunka e w h o laakiin waxay aad uga hooseysaa tirada kiisaska dadkii uu soo ritay fayraskii loogu magacdaray spanish flu ee bilowday sanadkii kun sagaal boqol siddeed iyo tobankii islamarkaasina ay qaadeen dad lagu qiyaasay ilaa shan boqol oo milyan oo qof dunida oo dhan dalal badan oo dunida ah ayaa haatan sheegaya in tirada maalinlaha ah ee kiisaska covid sagaal iyo toban ay hoos u dhacayaan new zealand ayaan soo warin wax kiisas cusub ah maanta taasi oo ah markii ugu horreysay tan iyo bartamihii bishii maaj arrintani waxay timid hal asbuuc kadib markii ay dowladdu khafiifisay xayiraadaha adadkaa ee muddo hal bil ah dalkaasi saarnaa si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus new zealand ayaa samaysay horumar baaxad leh oo ka dhan ah coronavirus oo ilaa kun iyo shan boqol oo qof soo ritay dalkaasi ayna u dhinteen ilaa labaatan qof talyaaniga oo ka mida dalalka ugu daran ee uu sida ba-an u saameeyey coronavirus caalamka oo dhan ayaa maanta dib u furay warshadaha iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaasha loo ogolaaday inay dib ugu noqdaan shaqadooda talyaaniga ayaa xaqiijiyey ilaa laba boqol iyo toban kun oo qof oo covid sagaal iyo toban uu soo ritay iyadoo dad gaaraya labaatan iyo sagaal kun oo qofna ay u dhinteen saraakiisha caafimaadka ee talyaaniga ayaa soo wariyey ilaa boqol toddobaatan iyo afar kiisas dhimasho cusub ah maalintii shalay taasi oo ah cadadkii ugu yaraa ee dhimashada maalinlaha ah muddo laba bilood ah dalka sbainna dadka isticmaala adeega gaadiidka dadweynaha ayaa lagu amray inay xirtaan maaskarooyinka iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay ee tallaabooyinka lagu yaraynayo xayiraadaha dalkaasi saarnaa mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa soo wariyey boqol lixdan iyo afar kiisas cusub oo dhimasho ah afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ilaa lix milyan oo maaskarooyin ah ayaa loo diyaariyey in la siiyo dadka rakaabka ah iyadoo lagu qaybinayo maxadada tareenada magaalooyinka madrid barcelona malorka valencia iyo weliba magaalooyin kale dhanka kale ganacsiyada ayaa maanta qayb ahaan dib loo furay dalka maleeshiya iyadoo ra-iisul wasaare muxiidiin yaasiin oo horey ugu dhawaaqay in xayiraadaha la khafiifin doono bishan may labaiyo tobankeeda tallaabooyinka xukuumadda ra-iisul wasaare yaasiin ayaa la mid ah tan dalal badan oo dunida ah ay ku doonayaan inay isku dheelitiraan xakamaynta iyo xayiraadaha ad adag ee loo soo rogay si loola tacaalo coronavirus iyo weliba in ganacsiyadu ay sii socdaan dhanka kalena ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abe ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay kordhin doonto muddada xaaladda degdega ah ee dalkaasi oo haatan ku ekaan doonta dhammaadka bishan xayiraadaha dalka jabaan ayaa ku ekaa arbacada soo socota iyadoo dalkaasi lasoo wariyey ilaa shan iyo toban kiis oo covid sagaal iyo toban ah iyo dhimashada ilaa shan boqol oo qof aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey wararkii ugu dambeeyey xanuunka covid sagaal iyo toban
waa hagaag dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da goordhow waxaa inoo soo socda doodii gaabnayd cayaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan
wararka ka imanaya magaalada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegaya in shil ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi shilkan ayaa la sheegay inuu la xiriiro diyaarad kuwa xamuulka ah oo maanta halkaasi ka degaysay mas-uul ka tirsan shirkadda diyaaradaha african express ayaa idaacadda v o a u sheegay in diyaaradda ay shirkaddu leedahay islamarkaana ay daawooyin geysay magaalada bardaale ee gobolka baay warar aynu ka helnay laba ila wareed ayaa v o a u sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday meel u dhow garoonka sababtay u soo dhacday diyaaradda ayaan ilaa iyo hadda caddayn dad gaaraya afar ilaa shan qof ayaa lagu soo warramayaa inay diyaaradda saarnaayeen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo bandhigay qiyaastiisa inta qof ee u dhiman karta cudurka covid sagaaliyotoban isagoo ballan qaaday kaalmo kale oo dhaqaale waxaan lumin doonaa shan iyo toddobaatan siddeetan ilaa boqol kun oo qof taasina waa mid laga naxo ayuu trump ka sheegay baahin ee habeenkii xalay sii daysay warbaahinta fox news toddobaadkii hore ayuu madaxweyne trump ku qiyaasay dadka u dhiman kara covid sagaaliyo toban gudaha maraykanka inay u dhexayn doonto lixdan kun ilaa toddobaatan kun oo qof iyadoo aqalka sanadka ay isku diyaarinayaan inay kulamadooda dib u bilaabaan maanto isniin ah ayuu madaxweyne trump sheegay in dowladda federaalku ay laba jibaari karto xirmadda gargaarka dhaqaale ee saddexda trilyan ee dhowaan la meelmariyey hogaamiyaasha dunida ayaa yeelanaya maanta kulan ay doonayaan inay ku aruuriyaan adduun dhan siddeed dhibic laba bilyan oo doolarka maraykanka ah si loogu maalgeliyo cilmi baaris lagu sameeyo suurtagalnimada tallaal iyo weliba daawada cudurka covid sagaaliyo toban midooda yurub dalalka norway britain jaban kanada iyo sacuudi arabiya ayaa ka mid ah dalalka kulankan soo agaasimay wakaaladda wararka royters ayaa soo warinaysa in madaxda kulankan ka hadlaysa aysan ku jirin saraakiil matalaysa maraykanka iyadoo diblomaasiyiin reer yurub ah ay sheegeen inuusan maraykanku qayb ka ahayn kulankan maraykanka ayaa ah deeqbixiyaha ugu weyn ee taageerada dhaqaale siiya qaramada midoobe iyo hay-adaha hoos yimaada madaxweynaha maraykanka ayaa shan iyo tobankii bishii hore sheegay inuu hakin doono dhaqaalaha uu siiyo maraykanku hay-adda caafimaadka adduunka w h o oo uu agaasimaheeda guud shirkan ka jeedin doono khudbad uu kaga hadlayo sida ay hay-addu u maaraysay koronavirus
iminkana waa doodii gaabnayd iyo saynab abukar
kulanti waxaanuu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka geeska afrika ku yaala ee laga helay kiisaska ugu badan ee cudurka covid-19 sidoo kale waxaa sare usii kacaysa tirada dadka u dhimanaya coronavirus inkastoo aanay jirin tiro koob rasmi ah hase ahaatee wasiirka warfaafinta soomaaliya waxa uu sheegay in qof walba oo soomaaliya ku dhinta marxaladan lagu jiro ay dowladda u aqoonsan tahay inuu u dhintay xanuunka covid-19 haddaba hadalka wasiirka ma la dhihi karaa waa mid sax ah waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya xasan maxamed aweys oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo yuusuf maxamuud sheekh axmed oo xubin ka ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xasan maxamed aweys soomaaliya hadda waxa uu ku socdaa qaab xawli ah oo waxa uu ku faafayaa gudaha bulshadii ayuu dhex galay wasiirka hadalka ka soo yeelayay waxaan dhihi karaa waa hadal sax ah waayo maanta waxa loo joogo ee la ogyahay waa cudur safmareen ah oo adduunka dhan ka wada jira soomaaliyana kiisaskii ugu badnaa iyagana laga xaqiijiyey gobolada dhan laga xaqiijiyey marka waxaan dhihi karaa hadalka wasiirka waa mid saxan tusaale haddaan ku siiyo tirada la diiwaangelinayo wasaaradda ay sheegayso dowladda ay ka warbixinayso gobolka banaadir uu ka warbixinayo waa tiro la dhihi karo wax ka duwan dhacdooyinkii hore uga dhici jiray dalka gaar ahaan markii aan taabto caasimada oo kale yuusuf maxamuud sheekh axmed hadalka wasiirka ka soo yeeriyey runtii waa xoogaa waxay u muuqataa mid xoogaa ummadda soomaaliyeed ay oo yacni walwal iyo qalqal ku abuuraya bacdama magaalada muqdisho ay tahay magaalo aad u baaxad weyn cudurkan uu aad ugu faafaayo sida la sheegayo runtii ilaahi naga haayo ayna u baahan tahay dowladdu inay iyada iska warqabto bacdamaa wasaaradda caafimaadka ay ku ficnaan lahayd in wasaaradda caafimaadka looga dambeeyo ummadda in la wacyigeliyna ay kusii ficnaan lahayd wasiirka hadalku uu sheegan xoogaa waxaa u malaysaa inuu xoogaa ku fududaaday oo magaalada muqdisho qof walba oo maanta maalin walbaa lagu dhintaa horeyaa loogu dhiman jiray dadkii xabadaa dili karto dadkii muxuu ahaa cuduro kale u dhiman karaan haddii loo diiwaangeliyo coronavirus waxay dad bulshada ku abuuraysaa qalqal muxuu ahaay dhinaca muxuu ahaay shacabka la xiriira dowladdu waxaa fiican gudiye in loo saaro oo gudiyadaas si toosa uga soo tala bixiyaan oo iyaga looga dambeeyo ma haddii layska garba hadlo waxay noqonaysaa in shacabka soomaaliya baqdin iyo muxuu ahaa ay wajahi doonaan haddii aan dib kugu soo laabto xasan maxamed aweys waad dhagaysanaysaa dooda yuusuf waxa uu leeyahay hadalka wasiirka waa mid aan xaqiiq ahayn oo shaki gelin kara warbixinada wasaaradda caafimaadka ay kasoo saarto xaalada cudurka corona adiga maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiisa waad maadsantahay zaynab hadalka yuusuf waa dhegaystay marka la dhahayo ama wasiirka hadalkiisa markaan taxliilinayno dowladda waxa ay mas-uul ay ka tahay shacabka iyada waaye tusaale haddaan soo qaato maamulka gobolka banaadir waxa uu sameeyaa sarfey ama xog uruurin waxa uu sameeyey guddiga kahortaga maamulka gobolka banaadir iyo wacyigelinta bulshada ee cudurkan covid-19-ka oo gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka banaadir gudoomiye basma ay mas-uul ay ka tahay waxaa la sameeyey liis oo degmada la geeyey kaasoo ku saabsan in guriga qofkii ka dhinta ama bukaan hadduu isbitaal ku dhinto degmadii lagu wargeliyo waxyaabihii uu dhintay iyo sababaha uu qofkan bukaanka uu geeriyooday nambarkii hadda ugu dambeeyey sida gudoomiye cumar finish uu ka dhawaajiyey waxaanan arki jirin ayaa soo baxay tusaale waxaa laga yaabaa dhacdooyinkii hore in qabuuraha lagu aasi jiray maalintii toban qof sagaal qof intaas in lagu aasi jiray laakiin hadda ugu yaraan waxyaabaha la ogaaday ee bishii abriil lasoo dhaafay sagaaliyo tobankeedii wixii ka dambeeyey waxaa la aasayey maalinta markay ugu yartahay labayo labaatan qof markay ugu badantana ilaa iyo konton qofaa la aasayey marka waa nambar la dhihi karo oo xogta marka la aruuriy ilaa iyo shan boqoloo qof bishaas waxay kutusaysaa marka cudurkan safmareenka inuu dadkii dhex galay bulshada soomaaliyeedna uma diyaarsana cudurkan inuu yahay cudur weyna safmareena waayo waxaa dhici karta in qofkii qaada xitaa uu wax oo in dadka lagu ceebo ama in la ceebsado inay diidaan oo dadkii guryaha ay ku ceshadaana dhici karta marka gobolka banaadir isagoo arrimahaasi taxliilinaya oo xogtaasi qaadanaya waxa uu ogaaday in xogtaasi ay jirto yuusuf waad maqlaysaa xasan waxa uu leeyahay hadalka wasiirka waa mid sax ah marka la eego tirada kiisaska oo si xowli ah ku kordhaya iyo dhimashada badan ee looga shakisan yahay inuu sababay cudurka corona adiga maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa cudurkan safmarka ah in horta dhimashadu ay kordhayso laakiin waxaa annaga ka hadlaynaa waxay tahay dhimashadaas kordhayso tirada ilaa intay gaarsiisan tahay muxuu ahaay magaalada muqdisho keliya haddee tahay gobolada kale ee wadanka marka laga hadlaayo wasiirka hadalkiisa hadda wuxuu yidhi qof walba oo dhinta qof walba oo dhinta waa horey magaalada muqdisho waa loogu dhiman jiray laakiin dowladdu hadda isaga waxay ka tahay uun shacabkii ha sameeyaan feejignaan iyo hadal uun u eg wacyigelin laakiin wacyigelinta waxay noqon kartaa in shacabka maanta magaalada muqdisho waa magaaladii waa aragtay baabuurtii laisla raacaa hadduu hal qof uu qabo maanta minibaska haddii maanta uu soo ilaa labaatan qof ka badanaa saaran saamayntiiya badnaanayso suuqyadii ugu waaweynaa maanta afuran oo aad aragta haddana xilli ramadaana lagu jiraa dadkii waa isdhexgalayaan dowladda haddii ay rabto inay dhimashadii ay hoos u dhacdo waxaa muhiima wacyigelinta inay sar u qaado oo hadday tahay warbaahinada hadday tahay degmooyinka marka aniga saasaa isleeyahay waxaan siinayaa xasan maxamed aways waad mahadsan tahay waxaan rabaa horta waxaan qadar waaye qofka marka uu dhimanayo cudurkan sidiisaaba imtixaan iyo qadar ilaahay uu soo dira waaye uu dhimanaa laakiin waxa laga hadlaya waxa ay tahay maanta xilligan la joogo zamankan la joogo maxaa adduunka dhibaato ku haya soomaaliya maxaa dhibaato ku haya waa la dhiman jiray dowladda ma dhihi jirin ee qof walboo dhinto cudurkaas sokorta u geeriyooday cudurkaas kansar ma dhihi jirin laakiin maanta xaaladda jirta waxa ay keentay in sidaas loo dha waxaa qaybka ah in bulshadeena aysan u diyaarsaneen ciddii cudurkaas qaada inaysan cisbitaal geenaynin inay guryaha ku haysanayaan wacyigooda inuusan dhisneen dowladdu waxay samaysaa fariimay diyaarisay warbaahinta qaranka laga sii daayey miidiyihii localka waa la siiyey wasaaradii caafimaadka saacad saacad baraha bulshada saxaafadda loo yeeraa waa lala hadlaa waxaa la sameeyey aqoon-yahanadii ay kasayeen ay wax ay ka qaadanayeen culamaa u diinkii aa la soo ururiyey dhaqaatiirtii caanka aheedaa la soo ururiyey gudiyada lagu daray degmooyinkii lagu faafiyey taga la yiri wacyigeliya masaajida ka istaaga dugsiyada ka istaaga iskuullada ka istaaga bulshada marka ugu horeysa horta warbaahinada caalamka lama socono fariimaha la dhiibayo ma aaminsana meelaha qaar hadda markii face mask ama wajixirkan markaa xidhato aad wadada ku marto adaa lagula yaabaa qofkii jirnaa adaa lagu maleeya lagugu orinaa dhibaatooyinkaasaa jira marka marka wacyigelin waa ay socotaa soomaaliya midda kale dadka uma diyaarsana soomaaliya taagteedana waa yartahay dowladeena waxa ay weli isku dayaysaa cudurkan in la xakameeyo waa la dadaalo dadaal waa socdaa wadamaha garab la weydiisay wayna soo gaareen marka waxaan dhihi lahaa bulshadu iyo dowladoodu markay wada jirto cudurkan si kale oo looga awoodbadi kara ma jirto in si wada jir ah loo qaato dhab loogu qaato oo looga shaqeeyo haye yuusuf maxamuud sheekh axmed horta arinta xasan uu ka dhawaajiyey ee ah wacyigelinta horta wacyigelinta iyo hadda siduu cudurka u faafaayo iyo taagta wadankeena iyo imkaaniyaadkeena iyo adeegyadii oo caafimaadka inta aan ka joogno iyo dowladda qaabka ay wacyigelinta u wada xoogaa waxaa waaye aad u kala duwan yihiin ummadda soomaaliyeed waa shacab horta oo u baahan in si weyn loo wacyigeliyo maanta waxay u baahan yihiin in muxuu ahay jidadkii baabuurtas qaabka layskula raacay oo kale muxuu ahaay suuqyadii aa aragtay muxuu ahay waxay intaas waxay u baahan yihin in la kala xadido oo shacabkii la dhaho muxuu ahaay ha la qaato waxaa la rabaa in la dhaqangeliyaa la rabaa oo shacabkii la dhaho dhaqangeliya baabuurka oo lagu arko intaas ilaa iyo baabuur minibaska ugu yaraan kursigii laba qof ama saddex qof in laysla raaco ama laba qof in laysla raaco bajaadka laba qof in laysla raaco in qamarada noocaas lagu soo rogo bulshadii taasoo wacyigelinta qayb ka ah xasan waad dhegaysanaysaa dooda yuusuf adiga maxaad ka leedahay dadaal ma yara dowladda waxa ay samaysay isbitaalka martiini waxay u hirgelisay waxawaa goob dadka lagu karantiilo waxaa laga fikiraya waxawaa haddana in xarumo kale la helo qalaba turkiga soo gaarsiiya sax dhaqaatiir kalkaaliyaala la tababaray degmooyinka waa la tagay maamulka gobolka banaadir waa uu tagay dadaa laga soo xulay oo caafimaadka bartay wacyigelinta markaan usoo laabto iskaashadada gaadiidleyda gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka waa uu la kulmay si ay kaalintooda uga qaataan arrimaha wacyigelinta masaajida qaarkood gobolka banaadir dadaal dadaalka socda waxaa ka mid ah in la tagay oo face masks laga qaybiyey waayo soomaalida waxaa laga kari waayey bal cudurkan waa dhab ha loo qaato masaajida ha la xiro markii laga maarmi waayo waxaa la sameeyey in qalabkii looga hortagi lahaa cudurkaas sida in waxyaabaha gacmaha lagu dhaqdo alkolada oo kale face masks oo kale in masaajida laga qaybiyo waa la sameeyey dowladda dadaal uma yara habeen iyo maalin waa la hadlaa waa hadda tusaale waxaa la sameeyey ilaa iyo bakaaraha la tagay wadada makaal mukaram waxaa laga sameeyey buufina laga sameeyey wacyigelina la sameeya gawaaridii waxaa loo qaybiyey face masks loo qaybiyey sida baraha bulshada lasoo dhigay wacyigelinta waa ay socotaa laakiin bulshadii laga rabaa in ay madaxdooda ay ku garab istaagaan wacyigelinta socota ayna qaataan tallaabooyinka caafimaad yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaara in dadaal horta uu jiro oo dowladeena soomaaliyeed ay dadaal ay wado oo ilaahayna aan uga baryayno in muxuu ahaa uu ku garab siiyo arinta xasan hadda uu ka dhawaajiyo ah in goobo caafimaad la furay waa sax isbitaalka hadda martiini oo kale ah ah meesha karantiilka meeshaas hadda u baahan in wacyigelin laga sii suubiyo sababtoo ah waxaan baraan bulshada ku arkaynay isbitaalkaas waa dad oo bositif oo cudurka qabo oo dad ay booqanayaan markay booqdeen kadib maalmo kadib ayago haddana bositif laga soo sheegay kuwo badan haddana ay dhahayeen muxuu ahaa yani dowladda ay u baahan tahay in dadkaas booqashada dhan in laga rakateeyo arinta kale muhiimka waxaa waaye tirada guud ee mar walba sii kordhaysa hadeer oo hadda boqolaal kun ay kusii dhowdahay waxaad arkaysaa in muxuu ahaa dad badan dhammaantood inaysan isbitaalka wada jiifin oo la dhahaayo yes dhiiggii waa lagaa qaada bositive aa tahay qaarkood xaafadooda iska aadayaan taas oo sii kordhinayso in muxuu ahaa cudurkii uu sii faafo oo bulshadii uu kusii siyaado oo muxuu ahaa faamilyadii qofkii qabay iyo uu sii qaadsiiyey dadka kale saasaan isleeyahay marka taas wacyigelinay u baahan tahay iyo arinta booqashada isbitaalada oo dadka ku xaraysan yihiin in dowladda soomaaliyeed ay arrintaas wax ka qabato xubintee dooda gaabanna maanta intaan haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xasan maxamed aweys oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo yuusuf maxamuud sheekh axmed oo xubin ka ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag aad ayay u mahadsan tahay saynab abuukar ayay taasi ahayd oo inala socodsiinaysay dooda gaaban haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba oo inoo haya waryahayaga xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta ka dhalan karta lacagaha dowladda kanada ay ugu talagashay dadkuu saameeyey coronavirus oo dadka qaarkood ay si qaldan uga faa'iidaysteen dowladda kanada ayaa lagu ammaanay sida degdega ah ee ay uga jawaabtay dhibaatooyinka shaqola-aan ee la soo daristay dadka uu saameeyey covid kuwaasoo dowladdu ay u qorshaysay qofkiiba laba kun oo dollar bishii dib waeegis lagu sameynayo lacagta kirada guryaha qofka aanan awoodin inuu iska dhiibo kirada iyo lacago kale oo lagu taageerayo dadka haystay ganacsiyada yaryar ee uu saameeyey xanuunka in ka badan toddoba milyan oo qof ayaa dalbatay lacagta gurmadka deg deg ah ee bilaha ah oo loogu talagalay dadka uu saameeyey covid balse qaar ka mida dadkaasi ayaa la sheegayaa inay si qaldan ku qaadanayaan lacagtaasi dowladdu waxay sheegtay inay ka warhayso dadkaasi balse wakaaladda canshuuraha kanada oo loo soo gaabiyo c r a ay dabagal ku samayn doonto iyagoo mutaysan doona ugu yaraan dhibaato dhaqaale haddaba soomaalidu maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka kale ee kanadiyanka ah ma laga yaabaa qaarkood inay si qaldan ku qaadanayaan lacagahaasi mase ogyihiin khatarta uga imaan doonta mustaqbalka dhow waatan ayaan yuusuf cumar oo ka shaqaysa arrimaha bulshada waxaa jirta dad qaata lacag la yiraahdo xeerta oo islamarkaana dowladda kalba dalbaday lacagtan gurmadka deg dega ah maadaama lacagtan loogu talagalay dadka shaqooyinka ka fariistay sababtan ay u tahay coronavirus oo la yiri guryaha jooga soona cudurkan u faafin ayaa loogu talagalay lacagtan inay qaataan looguma talagelin qof kale oo dowladda lacag ka qaadanaya inuu qaato islamarkaana dadka ceerta qaato lacagtan waxay u maleeyaan iyagana inay xaq u leeyihiin xaq umalaha haddaba wakaaladda canshuuraha kanada ee dowladdu ay sheegtay inay dabagal ku samayn doonto dadka sida qaldan uga faa'iidaystay lacagahaasi awood intee la-eg ayay leedahay waa kan farxaan cali jumcaale oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha xisaabaadka iyo canshuuraha oo arinkan u sharaxaya barnaamijka qurbe wakaaladda canshuuraha kanada waa wakaalad aad u xoog badan oo waxay haysataa awood ay ku samay ku gudato howlaheeda waxaa ka mid ah inay awood u leedahay qof alla qofka ay doonto ama kambaniga kambaniguu rabo ama shirkadii ay doonto in ay akoonkeeda marka ugu horeysa logarayso haddii loo baahdana ay lacagta akoonka ugu jirtoo dhanba ay ka shubato waxay kaloo awood u leedahay in ay booliiska ay usoo dirto warqad waaranti ah oo qofka lagu xiri kara laga yaabo in la xiro marka waa wakaalad haysataa awood buuxda oo xagga maaliyadda ah iyo lacagaha waxaa kaloo jirta xuseenoo wakaaladda canshuuraha canada waxay haysataa system aada u xoog badan oo waxay samaysaa sanad walba markii canshuuraha ay samaynayso lacag walba oo qofka canada jooga soo gala waxay soo martaa iyada haddaba waxay ogaanaysaa inkamkaaga inta uu ahaa markaad lacagtan dalbanaysay cabdiqani ismaaciil oo ku takhasusay maaliyadda iyo canshuuraha ahna la taliya dhanka dhaqaalaha ah iyo xisaabaadka ee shirkadda warsan ee fadhigeedu yahay magaaladan toronto ayaa barnaamijka qurba u sheegay in dowladdu ay ka warhayso in dadka qaar ay si qaldan uga faa'iidaysteen lacagahan loogu talagalay in lagu taageero dadka uu saameeyey covid sagaaliyo toban isagoo xusay inay mutaysan karaan ganaax lacageed iyo xabsi dowladdu arintaa way xaqiiqsatay wayna ogaatay waxayna ka soo saartay shuruuco iyo digniinin ay ugu digayso dadkaasi inay joojiyaan dhaqanxumada ama abuuska ay ku hayaan systemka iyaga oo ilaa iyo xad la gaadhay in xitaa ay mudan doonaan dadkaasi ciqaab xagga dhaqaalaha ah oo for example haddii kun dollar aada qaadatay lagu ganaaxi doono percent ama laban laab iyo rubuc qaal ahaan lagaa soo qaadi doono iyo weliba wasiirka maaliyadda oo gaadhay ilaa iyo shan sannadood oo xadhiga in la xidhi doono qofkii systemka dee ku xadgudbay isagoo og inaanu eligible oo ahayn programka marka wasiiro fara badan oo dowladda federaalk ka tirsan iyaga laftigoodu way sii raaciyeen siyaalaha dadka loola dhaqmi doono iyaga oo mid walba uu daba socdo hanjabaad farxaan cali jimcaale ayaa cabdiqani la qaba in ciqaab adag oo mid dhaqaale ay ku jirto ay mutaysan karaan dadka si qaldan ku qaatay lacagaha ay dowladda ugu talagashay dadka uu saameeyey covid
caqabada qofkii ku tagrifala arintani waxaa ku dhici karta xabsi in la xirana way dhici kartaa lacag aada uga badan lacagtii uu qaatay inuu soo celiyo lagu xukumana way dhici kartaa labadaba ama labadaba inuu isku darsado way dhici kartaa dadka soomaalida ah waxaa la gudboon inay aada u taxadaraan ayaan yuusuf cumar oo la hadlaysay barnaamijka qurbi ayaa haddaba ku talisay in dadka soomaalida ah ee laga yaabo inay qaateen lacagtan ay dib u celiyaan waxaan kugu waadinayaa haddaa qaadato lacagta ceerta sida ugu dhaqsaha badan inaa ku joojisid lacagtan gurmadka ah ee loogu talagalay dadka shaqooyinka laga fariisiyey islamarkaana intaa qaadatana aad gudid qofka markuu waxyaabahan oo kale dembiga wadanka galo waxay dhibaato u geysanaysaa dhinaciisa sharciga hadhow inuu dhibaatooyin badan uu kala kulmo oo wadankan ku noqdo qof waxaa leh criminal laakiin soomaalida qaar oo qaatay lacagahan iyagoo aanan xaq u lahayn ayaa la sheegay in ay u geysatay iyagoo aanan helin macluumaad ku filan sida uu mar kale farxaan cali jimcaale u sheegay barnaamijka dadka soomaalida ah dad badan ayaa ku kadsoomay oo loo sheegay information qaldan warbixin qaldana la siiyey oo ah in qof walba uu dalba karo lacagtani waxaa laga yaabaa dadka qaar shan kun oo doollar bish inay soo geli jirtay afar kun saddex kun qaarbasi siday u kala shaqo fiican yihiin la yiri hadduu inkamkaaga yaraaday waa dalba kartaa laakiin inkamka yaraantiisu waa in ay ka yar tahay kun dollar soomaali badana noo timaadoo na yiraahda markii ay lacagtii dalbadaan ay u timaaday kusoo baraarugaan in caqabad xun ay kala kulmi karaan ay yiraahdaan sidaan u celiyaa xaggeen ku celiyaa waxaan kula talin lahaa soomaalida waaxda journal receiver canada waaxda la dhaho ee lacagaha ururisa waa in ay la xiriiraan waxaa kaloo jirtaa in qofku uu jeeg intuu qoro uu u meelgareeyo oo u diro journal receiver canada cabdiqani ismaaciil ayaa xalka ay dadka soomaalida uga badbaadi karaan cawaaqibta ka dhalan doonta qaadashada lacagahan loogu talagalay dadka uu saameeyey covid ee laga yaabo inay si qaldan ku dalbadeen ku sheegay inay tahay inay si degdega ku joojiyaan lacagahaasi islamarkaana ay celiyaan inta ay qaateen
waxaan kula talin lahaa gaar ahaan communitigeenu inay ka waantoomaan waxyaalaha ay isugu sheekeeyaan ee been abuurka ku salaysan ayna su-aalaha si fiican oo hufan uga jawaabaan maxaa lagu xallin karaa waxaan anugu ku talinayaa in dadkaasi ay number one joojiyaan dalbashada ay lacagtaa dalbanayaan oo ay gu bilaabato haddeertadan wixii lacag si khaldan ku qaatayna dowladdu waxay broford garayn doontaa oo ama tilmaami doontaa account dowladdu leedahay oo lacagtaa lagu soo celinayo intaan iyaga dowladdu warqad usoo dirin ama aan telefoon loo soo dirin ama aan lala soo xidhiidhin dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta ka dhalan karta lacagaha dowladda kanada ay ugu talagashay dadka uu saameeyey coronavirus oo dadka qaarkood ay si qaldan uga faa'iidaysteen inta aan mar kale kulmi doonno oo anigoo xuseen nuur xaajiya oo idin rajaynaya caafimaadsan
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijkii qurbe haatana dhegaystayaal bal nala dhegaysta heestan dabacsan
guud ahaanba idaacaddii fiidnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shurwac oo idla sidaa iyo rabadaan kariim يا حبيب الله خير خلق الله يا تقرأ